haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka iyo ridwaan xaaji cabdiweli
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aan ku wareysanayo wasiirka amniga maamul goboleedka galmudug axmed macalin fiqi kusoo dhawo marka hore barnaamijka
waa mahadsantaha ridwaan walaale iyo dhegeystayaashaba ugu horeyn waxaan jecelahay bal inaad faahfaahin ka bixiso dagaalka maamulkiina iyo al-shabaab hadda ka dhexeeya horta waa ridwaan waa mahadsantahay kooxdan argagixisada ee al-shabaab waxay dagaal kula jirtaa dalka soomaaliyeed oo dhan waxayna diidan tahay jiritaanka dal ahaan soomaaliya inay u jirto dad ahaan inay u jiraan dowlad ahaan inay u jirto soomaaliya annaguna soomaaliya ayaan qeyb ka nahay ma gobollo degmooyin dhowr ah afar degmo ayay ka haysataa oo ka mid a dhulka galmudug saddex meelood meel ayay gacanta ku haysay markii maamulada galmudug la dhisayay haddana waxay bilaabeen maamulkan cusub istaraatiijiyad cusub uu sameeyey oo ah in ciidamo loo abuuro galmudug oo ka iyagoo kaashanaya ciidamada dowladda federaalka ka jooga galmudug in laga xoreeyo oo waajib ay nagu leeyihiin dadka ay ku habsadeen oo dulmiga gabdhahooda ay xoogga ku qaadanayaan oo ilmahooda xoogga ay ku maaragtay askaraynayaan oo xoolahooda ay sida sharci darrada ku dhacayaan oo maaragtay sharaftii iyo karaamadii ummadaas degmooyinka xarar dheere oo gobolka mudug ka tirsan iyo saddexda degmo ee galgaduud ka tirsan oo galhareeri iyo ceelbuur iyo ceeldheer afartaas degmo iyo dadka ku hoos noolba dullinnimo iyo maaragtay sharaftii ummadaasi ay lahayd oo dhan ayay dadkaasi ku xadgudbeen marka haddana dee iska badaa inay intaasi maahane waxay usii haqaltaagayaan inay dhul kale ay maaragtay galmudug ka soo weeraraan marka arrintaasi waxay keentay in tallaabo awalba noo qorshaysnayd aan bilowno oo maaragtay dhulka galmudug nimankaasi inta laga xoreeyo iyadoo weliba duruufo adag oo xagga doorashooyinkii iyo arrimo kale oo dhan ay ay taagan yihiin inaan haddana qaadno weerar lagu xoreynayo nimankaas argagixisada waa gartay kasoo kow toddoba iyo labaatankii bishii hore weerarkii al-shabaab ay ku qaaday wisil in uu qeyb ka yahay dagaalka aada qaadeen wax kaloo istaraatiijiyada oo horey idii ku deganaa miyaa jira oo aan ahayn oo keliya inaad ka falcelisaan weerarkaas
istaraatiijiyadeenna way ka qoto dheer tahay halkaas aad tilmaantay oo waxaa weerarku dagaal looga qaaday gobolka galgaduud dhowr meelood oo ka mid ah oo caasimada dhuusamareeb iyo dhulal degmada ceelbuur ka tirsan xuduud la leh degmada dhuusamareeb dhankaas guriceel si lamid ah sidaas ayaa weeraro kale looga qaaday oo dhul laga qabtay wuucdan dhexe baxdo dhulkan la yiraahdo galgaduud ka tirsan oo degmada cadaado hoos tagtay iyadana ciidamo xoogan baa la dejiyey oo halkaasi ayaguna tuulooyin iyo dhul halkaas ku yaala ku faafay gobolka mudug unbaa ka dhimanayd iyagana hadeertaan ayay hawshooda bilaabatay marka howl isku dheelitiran oo maaragtay si barbaro ah uga wada socota deegaamadaas oo dhan weeye maahan wax ku saabsan hal deegaan ama hal meel ciidamada galmudug jooga oo dhanna heegan bay ku jiraan waayahay argagixisadaasn ummadda maaragta laga dulqaadaa maamulkiina horeyna arrimaha la xiriira khasaaraha idinka idin soo gaaray ama khasaaraha gaaray kooxda al-shabaab weli ma aanay caddayn marka haddii aada faahfaahin karto intee ayuu la egyahay khasaaraha ilaa iyo xilligan ka dhashay dagaaladan culus ee idiin dhexeeya maamulkiina iyo ururka al-shabaab
argagixisada al-shabaab waxaa weeye khasaare xoogan ayaa runtii dagaalkan kasoo gaaray ciidamo dagaalka waxaa ku jira kun iyo shan boqol ka badan ayaa galmudug dhankeeda kasoo jeeda oo isugu jira ciidamada galmudug ay leedahay isteed ahaan iyo ciidanka maaragtay dowladda federaalka ee halkan ku sugan marka ciidankaas wuxuu ka qabtay dhul sideetan kilomitr ku dhow ayaa argagixisada dib looga soo riixay horeyna hadda loogu sii siqayaa ma dhacayso khasaare la-aan haddii dagaal uu meesha yimi laakiin alxamdulilah ilaahay wuu noo fududeeyey wadooyinka ciidamadu ay maraan oo dhan way miineeyeen ama wadooyinka deegaankan ay lahaan jireen oo dhan laakiin eg tiamka expertiska khubarada xagga miinada ah ee nala socda ayaa jidadkii oo dhan nadiifiyey waxaa laga soo saaray in ka badan dhowr iyo labaatan miino oo aan khasaare nagu gaarin waa garta laakiin wax khasaaraha oo dadka shacabka soo gaaray ma jiraan wax khasaaraha oo soo gaaray dadka shacabka
dadka shacabka way jiraan khasaarooyin kasoo gaaray gaar ahaan dadka bacadweyne iyo hareeraheeda ku nool waxaa jirta baabuur maaragtay laba toddobaad ka hor ku qarxay halkan bacadweyn agteeda oo laba qofood ay ku dhinteen iyo baabuurkiina ku basbeelay waxaa jira xoolo iyo dad reer miyi ah oo wadooyinka ku lugeynayay oo miinadu la qaraxday oo aan hal iyo laba iyo saddex ahayn meelo badana waxaan isku howlnay inaan dadka wadooyinkaas si safe ay ku maraan oo nabadgelyaha ku maraan oo loo nadiifiyo oo hadda dadka ay ka mahad celinayaan arrintaas marka waxaa jira inay haddana isku dayeen baabuur qarax laga soo buuxiyey oo laba nin saaran tahay inay ciidanka uu kusoo socda bacaadweyn ay ku hakiyaan mar salaad subax toddobaadkii hore laakiin alxamdulilah feejignaanta ciidanka iyo maaragtay waardihii hore oo aada u feejignaa iyo xogtoo la hayay baabuurka intuusan meesha soo gaarin ayaa la qarxiyey waa gartay khasaar dhaawacyo ayaa ku soo gaaray ilaa iyo dhowr qofooda oo alxamdulilah iyaguna nasahan cidna kuma dhiman waxay xerooyinka maarata hadda ay degan yihiin oo aan ku weerarno ayay miinooyin ku wareejiyaan ayagana alxamdulilah waan shalaydaana u dambeysay oo xeradii ugu weyneyd oo eryadan ay ka joogeen oo bacaadweyn hareere qaycad meel la yidhaahdo waxay ku markay maaragta xoog looga saaray way miineeyeen laakiin miinooyinkii annagoo ka taxadirayna ayaan beesha ku qarxinay marka runtii khasaaruhu dhankoodu u badan yahay waa gartay iyo obereshinkan intuu soo bilowday dad boqol iyo labaatan aan ka yarayn ayaa looga dilay kooxahaas argagixisada dhinaciina meeqa qof baa dhintay ilaa iyo hadda haddii aad ka warhayso waxaa weeye sideed qofood oo shuhado ah ayaa maaragtay naga shahiiday dagaaladan dhammaantood marka laga reebo qaraxii wasil oo dhowr iyo soddon qofood oo shacab iyo isugu jira dad maaragtay deegaanka guryahooda iskaga jiray iyo iyo ciidanba marka laga reebo qaraxaas oo gaalmo ahaa oo xilli hore ahaa oo dad guryahu ku dumeen qaar ay si ilmo yaryar iyo dad waayeela iyo waa mahadsan tahay wasiir su-aasha kale ee aan jeclahay inaan ku weydiiyo waa arrinta ku saabsan haddii aad gacan ka helaysaan ciidamada maraykanka waxaan maqalaa ama jira warar sheegaya in dhinaca cirka maraykanku idinka taageerayo
runtii dowladda maraykanku dee waa dowlad ay ka go-an tahay soomaaliya iyo dalal badanba argagixisadan in laga ciribtiro oo lala diriro waa markii koowaad oo taariikhda ay ciidamada galmudugii isla falgalaan ciidanka africom la yidhaahdo waxayna ku timid inay si dhab ay naga tahay howlgalkani la dagaalanka kooxahan argagixisada ah way nacaawiyeen labaatankii bisha runtii waxaa dhacday meel qalcad weyn oo halkan qeyac la yidhaahdo bacadweyn duleedkeeda oo ay ku jireen oo aan shan maalmood isku hor fadhinay in maaragtay duqeyn lagu sameeyey taasina ay fududaysay in si fudud ciidamadu ay u galaan taas mid lamid a maanta oo saddex iyo labaatankii bisha ahayd iyadana xarun kale oo ay lahaayeen baa gantaalo lala dhacay oo ciidanku subaxii hore dagaal xoogan uu ku galay oo weliba dhinac ka mida laga qabsaday dhinacii kale ayay ka fududeeyeen oo dad madaxahoo ayaga kuwooda ay ku jireen marka runtii ciidamada maraykanku waxa weeye dowr fiican bay ku leeyihiin dagaalka waayahay waayahay waxaa kaloo aan jeclahay inaan ku weydiiyo meelaha meelaha hadda dagaaladu ay ka socdaan ka sokow waxaa jira magaalooyin fara badan oo dhinaca galgaduuda oo weli shabaabku ay haystaan maxaa idinka qorshaysan maamulkiina iyo dowladda
annaga qorshadeenu wuxuu yahay in sanadkan dhammaadkiisa in galmudug ay nadiif ka ahaato ama inta badan deegaamada ay haystaan oon ku tilmaanay saddex meelood meel deegaamadaas boqolkiiba toddobaatan boqolkiiba siddeetan in laga xoreeyo sanadka hore bilowgiisana inta kale lagu daro laba kun labaatan iyo labada runtii arrimaha doorashooyinka iyo arrimo badan oo dee siyaasadda dalka la xiriira ayaa mar hore aan rabnay dagaalkani iyo ololahani inuu bilowdo laakiin dee dalku xaalad kaluu galay ayaa bilihii lasoo dhaafay laakiin alxamdulilah waxaan rajaynaynaa degmooyinkaas oo shan iyo toban sano dhul wakti ku dhow ay deganaayeen inaan anagoo kaashanayna dadka shacabka ama aan ciidamada dowladda iyo ciidamada galmuduga waxaa howlgalkan qayb ka ah dadka shacabka galgaduud iyo mudug degan ayaa qayb ka ah oo maaragtay dagaalka nagu barbar nala barbar nagu barbardagaalamaya oo weliba dagaalka qaybta ugu weyn ciyaaraya oo aan leenahay dhammaan dadka gudaha ku jiraana qolo walbaaba deegaankeeda marka la gaaro ayay u diyaar garoobaysaa oo hadda waxaan helaynaa in ay dadweynaha ku nool degmooyinkaasoo dhami ay aada noo soo wacayaan oo ay leeyihiin diyaargaroow xoogan baan ku jirnaa qolo walbana marka la gaaro inay diyaar u yihiin inay halkaas kala sii qabsadaan waayo gumaysi ayay ku jiraan waxa weye dadka diintoodii bay farageliyen farageliyeen sharafkii iyo karaamadii ummaddaas ayay ku xadgudbayaan kooxahan argagixisada weliba dee dad deegaankan u dhashay xitaa maahane dad deegaamo kale ka yimid oo soomaaliya iyo dad maaragtay ajnabiya ayay isugu jiraan dadkaasi dadkii deegaankan u dhashay boqolkiiba shan kama ahan al-shabaabka jooga galmudug aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga
adiga waa mahadsantaha walaal shukran intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayay wasiirka amniga maamul goboleedka galmudug axmed macalin fiqi inta mar kale aynu kulmi doonno haddii eeba hawooda la heedmo waa ridwaan xaajo idin leh nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo inala socodsiinaya barnaamijkii martida mikrofoonka kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a